بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afar sane kadib la wareegiddeedii xukunka afganistaan imaarada islaamiga ah oo guud ahaanba dalka ka mamnuucday isticmaalka adeegga internetka si looga hortago munkarka iyo fuxshiga ay dowladaha reer galbeedka ku dhex faafinayaan bulshada muslimka ah kadib wareegta rasmi ah oo ka soo baxday sheekh mulle hiibatullaahi akhunsadah sababa ku aadan dagaalka aan xuduudaha lahayn ee uu ka wado bariga dhexe dowladda turkiga oo cabsi ka muujinaysa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ankara oo khaza iyo iiraan kadib ka baqaysa inay noqoto tan xigta khubaro ruushiyan ah oo soo bandhigay dowladaha heesta hubka laysarka ee lagula dagaalamo diyaaradaha darooniska xilli ay sii kordhayso ahmiyadda dagaallada ay u leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo ka hortaggooda maxaan ka ognahay sheekada baadarigii ay beddeshay suuradda aala cimraan ee kolkii hore loo soo diyaariyey in muslimiin badan uu kirishhtaameeyo dagaalna kula jiray qur-aanka waxaad maqli doontaan qaybta labaad ee sheekadaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha rabiicu thaani sannadda hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib wareegto rasmi ah oo ka soo baxday amiirka imaaradda islaamiga afghanistan almulla haybatullaahi akhunsadah ayaa dalka afghanistan looga joojiyey isticmaalka aaladda internetka iyadoo qayb ka ah qorshayaasha dowladda ee munkarka lagu reebayo macruufkana lagu farayo imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxa ay sheegteen arrintani ay qayb ka tahay ololo lagu joojinayo faaxishooyinka internetka tallaabada lagu joojiyey internetka ayaana dood badan waxa ay ka dhalisay gudaha dalka afghanistan iyo caalamka haddaba arrintaas waxaa maanta nala falanqeynaya oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen cabdulfitaax abu muxsin cabdifitaax haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah ee imaaradu ay u jartay adeegga internetka aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb e mid ka mid ah afhayeenada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ka talisa oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sababaha ay u jareen internetka ay tahay in la joojiyo amaba la yareeyo fisqiga iyo fasahaadka internetku ku dhex baahinayo bulshada dhexdeeda inta uusan soo bixin amarka lagu jaray internetka waxaa ka horeeyey in sharikadaha bixiya adeegyada internetka ee lagu amray inay hawada ka saaraan amaba ay xanibaan ababka ee dhibaatada u geysta bulshada sida babjiga tiktok iyo bogaga kale ee soo gudbiya aflaamta ibaaxiyada ee laakiin soybow sharikadahaasi ayaa ku guuldaraystay inay fuliyaan dalabaadkaasi sidaa darteed marka daalibaan waxay joojisay internetka kadib markii magaalada kandahaar ee loogu yeeray dhammaan maamulada gobolada dalkaasi halkaas oo ay kula kulmeen amiirkoodii almulla haybatullaah akhunzada waxaana sida muuqata lagu soo amray inay hawada ka saaraan internetka gaar ahaan midka xawaaraha sare leh halkii ugu horeysay ee laga dhaqangeliyeyna qaraarkan waxay ahayd magaalada masaaro shariif ee gobolka balaq halkaasi oo si rasmi ah looga jaray internetka isniintii hore ee kadibna waxaa xigay in internetka laga jaray gobolada kandahaar hiraad helmand ursuqaan nimruus balqaan takhaar iyo gobollo kale inkastoo ilaa iyo hadda aan laga jarin e gobollo iyo magaalooyin kale oo caasimadda kabulba ay ka mid tahay e amarkan ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee daalibaanna suhaybow waxa uu ku soo aaday xilli dowladda nebaal ay u dhacday keliya amar noocan ah oo ka soo baxay xukuumadda katmandu rabshadihii iyo qalalaasihii siyaasadeed ee dhowaan ka dhacay dalka waxay asal ahaan ee salka ku hayeen xayraaddii dowladdu ay ku soo rogtay ee baraha bulshada ee dalkaasi laga isticmaalayay waa tahay internetka oo dhan miyaa la joojiyey mise waxaa jira kuwa shaqaynaya horta internetka oo idil suhaybow lama joojin keliya waxaa afghanistan laga joojiyey internetka fiber optic kibalka oo ah internet xawaaro sare leh ee waxaana weli dalkaasi ka shaqeynaya internetka kale ee loo yaqaano internet mobile ama four g tree g ama five g oo sidoo kale loo yaqaano internet data si cadi ah ayuuna u shaqeynayaa inkastoo dadka ay cabasho badan ay muujinayaan iyagoo aada u raba inay isticmaalaan internetka kaybolka dadyow badan oo saxaafadda la hadlay suhebo waxay sheegeen inay mar keliyaha soo tooseen iyadoo wifi-ga uu guryahooda ama sharikadahooda ganacsiga uu ka jaran yahay waxay sheegeen in shaqooyin badan ay u xayiran yihiin internetka dartiisa waxay intaa ku dareen in dunida maanta ee shaqooyinkii oo idil ay ku soo urureen internet waxayna sheegeen inay waajahayaan mashaakil badan oo soo food saaray howl maalmeedkooda dadka waxay sidoo kale ku doodayaan in data mobilka ay bixinayso internet aada daciif u ah waxayna shaaciyeen in xitaa ay adag tahay in wax la isku widaarsado ababka fariimaha ee whatsappka oo kale hase yeeshee imaarada islaamiga ah ee daalibaan ee dheg jalaq uma siinin ee cabashadaasi waa gartay maxay ku kala duwan yihiin labada internet midka hadda la jaray iyo kan shaqaynaya aad baad u mahadsan tahay suhayb mar kale internet fiber optiga waa internet shabakado fiilooyin ah gaar ahaan nooca iftiinka ku shaqeeya ee xogaha sida surcada ku gudbiya kayballadan sidoo kale keliya looma isticmaalo suhaybow internet waxaa kaloo loo adeegsan karaa taleefanada telefishinada iyo wixii la midka ah internetka fiberka ee fiilooyinkiisa waa sida kuwa taleefanada waxay ku shaqeeyaan light signaliska ama iftiinka oo uma baahno wax koronto ah waxayna bixiyaan internet xawaare sare ah oo xogaha qaaradaha isaga kala gudbin karaa ilbiriqsiyo gudahooda marka dhanka security-ga laga eegana suhaybo waxaa la leeyahay in xoogaa uu ka ammaan badan yahay kuwa kale waxaana badi internetkan fiberka aada u isticmaalaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha sida hay-adaha militariga sharikadaha ee badanaa ka carara ee weerarada dhanka internetka ah ee internetkan ee fiberka suhaybow soomaaliya waa uu yaalaa waana midka ugu xawaaraha sarreeya ee waxaana dalka keenay sharikadaha isgaarsiinta kuwa ka shaqeeya koonfurta iyo waqooyigaba internetka kale ee four g ga ama five g ga ama data mobilka loo yaqaano ee dhanka xawaaraha marka laga eego aada ayuu uga hooseeyaa fiber optiga ee dhanka adeega marka la eegana internet data waxa uu ku shaqayn karaa keliya meelaha signalka anteenooyinka ay gaaraan oo keliya ah meel isgaarsiin telefon ay ka maqan tahay e internetkaasi e isaguna ma gaari karo in la wadaago markay timaadana waxaa ku wanaagsan fiberka internet data waxa uu ku wanaagsan yahay isagu keliya in qofku isagoo socdo gaari saaran magaaladiisa iska lugeynaya uu internet heli karo waa tahay suurtagal miyay tahay in internetka oo idin laga wada jiro guud ahaanba dalka afghanistan internet la-aan sama shaqayn kartaa aad baad u mahadsan tahay suhayb dadka qaar baa waxay leeyihiin suurtagal ma noqonayso dowladdii xitaa dhibaato ayay ku noqonaysaayo internet la-aan wax uma kala soconayaan ugu badnaan waxay samayn kartaa ayaa la leeyahay daalibaan in qeyb ka mid ah internetka ay fasaxaan haddii laga fursan waayana meelo gaar ah la dhigo laakiin in gebi ahaanba la jaro waa adkaanaysa ayaa la leeyahay waxaa laga yaabaa afghanistan dhanka internetka marka laga hadlayo inay la mid noqoto wadamada eritrea iyo waqooyiga kuuriya oo internetka uu ku jiro keliya meelo gaar ah sida hoteello ay dowladdu u ogoshahay oo loo fasaxay halkaasna waxaa tegi karaa dad ay dowladdu u ogolaato inay internet isticmaali karaan ama fasax ka haysta ee xukuumadda laakiin dadka qaar suhaybo waxa iyaguna ay ku doodayaan waxaa suurtagal ah in imaaradu gebi ahaanba wadanka oo idil internet ay ka joojiso sida lagu noolaanayaba ha lagu noolaadee ee xukuumaddii hore ee daalibaan ee kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii amar sidan oo kale ah ayay soo saartay oo waxay wadanka oo idil mar ka jartay internetka ugu dambeyntii internetka dhibaatooyinkiisa maxaa ka mid ah aad baad u mahadsan tahay suheyb marka laga soo tago xogaha shakhsiga ah iyo famileed ee dusaya ee hawada galaya ee waxaa xitaa jira in wakhti badan uu dadku oga lumo isticmaalka internetka waxaa intaasi sii dheer dhibaatooyin dhanka maskaxda ah oo dadka isticmaala amaba qabatima internetka ay soo waajahdo oo dadka qaar xitaa ay dhimirka waxyeelo ay ka soo gaarto haddii isticmaalka internetka uu noqdo mid xaddaaf ahna waxa uuba sababi kara ayaa la leeyahay sida cilmi baarisyada qaar ay sheegayaan walbahaar niyadjab joogto ah isbarbardhig aan macquul ahayn oo uu qofku la geliyo waxyaabaha uu daawado waxaa aad hoos ugu dhacaya xiriirka ee dadka ka dhexeeya magaalooyinka internetka la isticmaalo ee dadku badanaa waxa ay ku mashquulsan yihiin adeegsiga ee moobelada oo keliya ah waxaana dhacaysa suhaybow in dad hal goob ama hal meel wada fadhiya uu qof waliba mobilkiisa uu ku mashquulsan yahay ilaa xitaa lamaanayaasha isqaba ee gogosha wada jiifa aanay isla hadlin oo qof waliba taleefonkiisa ula hadlo sidoo kale suhaybow internetka waxaa laga qaadaa daal joogto ah ilaa uu gaaro in qofku isagoo jiifo uu haddana sii daalo dadka badankood ee way qabatimaan internetka waxayna ka saaqidaan wax waliba oo ay qabsan jireen sida waxbarashada shaqooyinka mas-uuliyaadkii dadka saarnaa ama qoys ahaato ama mid caam ah taana waxay keenaysaa suhaybow dib u dhac oo dhanka wax soo saarka bulshooyinka ah sidoo kale waxaa lumaysa ee mawaasiinta waxaana la kala garan weynayaa ee dadka waxgalka ah iyo kuwa aan waxgalka ahayn internetka waxaa laga bartaa dhaqan xumo waxaa soo badanaya habdhaqan aan ku habboonayn bulshada oo ku dhex baahaya maanta suhaybow dunidu waxay maraysaa in maraykanku ka cabanayo tigtogga sidoo kale tigtogga ee dadka waalay lagama isticmaalo xitaa jaynihii soo saaray gudihiisa waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsen waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa turkiga ma yahay bartilmaameedka xiga ee yuhuudda ee bariga dhexe haddii uu noqdona maxay yihiin asbaabaha marba marka ka dambeysa sii siyaadinaya filashadan warbixin uu daabacay wargeeskada economist times ayaa daha ka rogtay kadib weerarkii maamulka gumeystaha yuhuudda uu ku qaaday gudaha dalka qatar islamarkaana uu doonayay in uu ku beegsado qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee kooxaha muqaawamada filistiin waxaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa filashada ah in dowladda turkiga ay noqon doonto bartilmaameedka xige ee maamulka gumeystaha yuhuudda mar haddii ay halkaas ku xidadeystaan qaar ka mid ah madaxda kooxaha muqaawamada filistiin waxaa markii weerarka uu ka dhacay gudaha dalka qatar iyaduna soo baxday warbixin midan la mid ah oo si aad ah loogu dhiraandhirinayay aragtida siyaasadeed ee laga qabo haddii mar maamulka gumeystaha yuhuudda uu weeraro gudaha dalka turkiga mar kale waxay warbixintan daaha ka rogaysaa in haddii tallaabadaas ay dhacdo aysan turkiga xitaa waxba u tari doonin ka mid ahaanshiyihiisa gaashaanbuurta nato sababtuna waa in maamulka gumeystaha yuhuudda uu garab taagan yahay trump xaaladana loo aamusin doono si la mid ah midii qatar oo markii horeba loo arkay xaliifka ugu weyn ee maraykanka marka laga soo tago dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta nato michael robin waa xubin ka tirsan macadka american enterprise waxa uu sheegayaa in ankara ay noqon karto bartilmaameedka xige ee maamulka gumeystaha yuhuudda xitaa ahaanshiyaha ankara ee xubin ka tirsan gaashaanbuurta nato kama difaaci doonto weerarada israa'iil ayuu yidhi ninkan waxay dhanka kale saxiifaddu sheegaysaa in marba marka ka dambeysa ay isa soo tarayaan hadallada carrada ku salaysan ee ka soo baxaya dowladda turkiga iyadoo saraakiil ku dhow rajab dayib erdogan ay yidhaahdeen israa'iil waa khatar caalami ah oo dunidu ay ka nasan doonto marka gebi ahaanteed la baabi'iyo dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in talaabihii beegsiyada ay ku hayso gudaha suuriya lubnaan iyo yeman ay yihiin kuwo sii xoojinaya aragtida ah in bartilmaameedka xiga uu noqon doono gudaha turkiga netanyahuna uu doonayay in erdogan uu hardan la galo isagoo marka hore xiisadda ka furi doona albaab ah waxaan bartilmaameedsanaynaa rag ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin gunaanadkii warbixintu waxay leedahay maamulka gumaystaha yuhuudda inkastoo saadaalintu ay tahay in ay ku culus tahay dagaal foolka fool ah oo uu la gala turkiga haddana waxa uu netanyahu doonayaa in uu xoojiyo xeeladaha dagaalka cagaaran oo ay majalladdu ula jeedo sida duqaymaha xulka ah oo lagu beegsanayo qaar ka mid ah ragga ay muhiimka u aragto ha ka tirsanaadaan kooxaha muqaawamada filistiin ama haba noqdaan kuwa hurinaya dagaalka markaas ka dhex qarxi kara turkiga iyo yuhuudda sidoo kale yuhuuddu waxay doonayaan ayay majalladdu tiri inay xoojiyaan dagaalka wakiilada sirdoon iyo cadaadis siyaasadeed oo taaban doona jihooyin kala duwan waa kuwee dalalka haysta laysarka dagaalka ee ay maanta dunida xooggeeda isugu faanayso muxuuse yahay ujeeddooyinka kala duwan ee loo adeegsado qalabkan warbixin uu daabacay wargeeska isvestia ee ka soo baxa dalka ruushka ayaa daaha ka rogtay tirada inta waddan ee waqti xaadirkan haysata laysarka cagaaran ee dagaalka laysarkan ayaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan waana qalab milatari oo ay inta badan ku hubaysan yihiin ciidamada ujeeddooyinka ugu waaweyn ee loo adeegsada ayaana ah diyaaradaha dagaal iyadoo laysarkan haddii awooddiisa lagu qabto diyaaradda sababi karta in kuleelka laysarka awadii diyaaradda ay dhulka ku soo dhacdo ama xitaa ugu yaraan ay ka lumiso jihada sidaasina uu fashil ku noqdo howlgalkii ay ku wajahneyd diyaaraddaasi dagaal haddaba dalalka haysta waxaa ugu horreeya faransiiska waxa uu ku hubaysan yahay ayay warbixintu tiri laysarka cagaaran gaar ahaan midka loo yaqaano sadiral laysarkan ayay warbixintu sheegtay inuusan ahayn mid ay sameeyeen shirkadaha waaweyn ee qalabka milatari soo saara sida midda m b d a waxaana leysarkan hadda loo qorsheeyey in loo adeegsado maraakiibta dagaal dalka belaruus isaguna waxa uu ku hubaysan yahay leysarka cagaaran ee shafran kaasoo tijaabadiisii ugu dambeysay la sameeyey sanadkan nidaamkan ayaa awood u leh sida warbixintu ay sheegaysa in uu burburiyo diyaaradaha qumaatiga u kace ee ay masaafadoodu gaartay ilaa hal dhibic shan kilomitir dalka shiinaha isaguna waxa uu bishii lasoo dhaafay soo bandhigay saddex nuuc oo laysarka cagaaran ah waxaana ugu muhiimsanaa midka ay ugu magacdireen l y n oo awooddiisu ay sheegeen in ay tahay in uu joojiyo gantaalada istaraatiijiga ah iyo kuba gaaban middan oo galbeedka cabsi ku beertay dalka ruushka isaguna waa mid ka mid ah waddamada muddada fog isticmaalaya laysarka cagaaran waxuuna heystaa nidaam uu ugu magacdaray brasford oo ay si joogto ah u isticmaalaan ciidankiisa waxauna u adeegsadaa sida warbixintu ay sheegayso carqaladaynta diyaaradaha basaaska iyo in dhulka uu soo dhigo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo qaada duulaanada xooggan intan waddan ayay warbixintu sheegaysaa inay yihiin kuwa ku hubaysan laysarka cagaaran weliba noociisii ugu dambeeyey walow ay jiraan dowlado kale oo waaweyn oo haysta laysar cagaaran balse la farsameeyey muddo fog iiraan oo suuqa soo gelisay qaar ka mid ah matoorada ugu doondoonista badan caalamka reer yurubna markii hore loo hoos fariisan jiray iyadoo moscow ay durbadiiba gacanta ku dhigtay in badan oo ka mid ah matooradan wargeeska tehraan times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda iiraan markii ugu horreysay ay soo saartay matooro casri ah oo ku shaqeeya gaaska kuwaasoo loogu talagalay in lagu xiro diyaaradaha dagaal maraakiibta iyo sidoo kale warshadaha culus tallaabadan ayaa loo arkaa mid dhabarka ka jibinaysa suuqyada reer yurub ee balaayiinta dollar ku fadhiyey waxaana muuqata in dhaqaale burbur xooggan uu gaari doono shirkado fara badan oo ay ugu horreysa midda jarmalka ee simonis iyo tan laga leeyahay dalka ingiriiska ee rolls royce kuwaas oo muddo dheer gacanta ku hayay soo saarista iyo suuqgeynta matorada noocan ah waxay majalladdu caddaynaysaa in dalalka ka soo horjeeda guud ahaan siyaasadda yurub ay wakhti dheer dhibaato ugu jireen helitaanka matooradan maadaama cunaqabateyn siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba ay reer yurub soo rogayeen inta badan dowladda iiraan oo kale oo in muddo ah la kulmaysa cunaqabateenno xooggan ayaa markan furtay albaab loolan ah oo ay ku hardami doonaan iyada iyo suuqyada kale ee yurub dowladda ruushka ayaana noqotay midii ugu horreysay ee ka faa'iidaysata matooradan iyadoona durbadiiba laga iibiyey tiro fara badan saxiifadda warbixinteeda oo sii socota ayaa tiri matooradan ay soo saartay iiraan waxay si gaar ah faa'iido ugu yihiin dalalka doonaya inay horumariyaan awooddooda dhanka hawada warshadaha iyo badda iyagoo aanan ka baqanayn cadaadis siyaasadeed ama dhaqaale oo uga yimaada reer yurub tusaale ahaan ruushku waxa uu hadda la kulmay cunaqabateyn culus oo uga timid dhanka maraykanka iyo midowda yurub kadib markii dagaalka uu la galay yukrain balse hadda waxa uu si weyn uga faa'iidaystay matooradan iiraan ay soo saartay waana kuwa ka xaliyey dhibaatooyinkii uga iman jiray suuqyada galbeedka falanqayaasha siyaasadda qaarkood ayaa sheegaya in haddii iiraan ay kusii socoto dhabahan ay noqon karta mid ka mid ah awoodaha muhiimka ah ee suuqyada mashiinada gaaska taasoo si toos ah u wiiqi karta awoodda iyo macaashkii shirkadihii waaweynaa ee ay lahaayeen galbeedka madaxda dawaaqiidda ah ee hogaamisa dalalka islaamka oo xoojiyey aragtidooda ah in ay dhisaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin kaasoo qawaaniintiisu ay la mid noqon doonaan kuwa u degsan gaashaanbuurta nato warbixin ay daabaceen inta badan wargeysyada ka soo baxa bariga dhexe iyo kuba galbeedka ayaa tilmaamaya in ay sii xoogeysanaysa aragtida ay qabaan madaxda dawaaqiidda ah ee hogaamisa dalalka islaamka taasoo ah in ay dhisaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin oo ay shuruucdiisu la mid tahay midka gaashaanbuurta nato waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka qatar sacuudiga masar induneisiya urdun turkiga iyo imaaraadka carabta waxa uuna fadhigoodan ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka waxay la kulmeen sida warbixinadu ay sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan iyagoona kala hadlay in la abuuro ciidan wadajir ah oo carbeed kaasoo awooddiisa ay u dhiganto gaashaanbuurta nato si loo xoojiya ayay yidhaahdeen amniga loona helo awood siyaasadeed iyo mid milatari oo ka hortegi karta galbeedka aragtidan ayaa la dhiraandhirinayaa tan iyo wixii ka dambeeyey markii maamulka gumeystaha yuhuudda uu weerar xoogan ku qaaday gudaha dalka qatar kaasoo uu doonayey in uu ku beegsado rag ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin balse shakhsiyaadka oo darasho arrimahan ayaa intooda badan tibaaxaya in tani aysan suuragal ahayn maadaama ay dowladahan qayb ka yihiin kuwo fara badan oo si aad ah ugu dhow nidaamyada galbeedka haba ugu horeeyaanee imaaraadka iyo urdun kuwaasoo doonaya in jihadanna ay la kula jiraan jihada kalena ay la kula jiraan si kastaba ha noqotee waxyaabaha ugu badan ee ay gorfeenayaan dalalkan marka ay isu yimaadaan sidan oo kale waa dhisidda awood siyaasadeed iyo mid milatari oo midaysan kana dhan ah galbeedka taasoo la aaminsan yahay haddii lagu dhaqaaqay in maraykanka iyo reer yurub inteeda kale ay dhabarka ka jebin doonaan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديث waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka ognahay sheekada baadarigii ee beddeshay suuradda aali cimraan ee kolkii hore loo soo diyaariyey in muslimiin badan uu kirishtameeyo dagaalna kula jiray qur-aanka kariimka ku soo dhowaada qaybta labaad warbixin aan idinkaga diyaarinay sheekada baadarigaasi soo islaamay waxaana inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir ibraahim kuuna markii uu go'aansaday inuu soo galo islaamka kana soo baxo mugdiyada jahligii iyo gaalnimadii uu ku jiray waxaa isagoo ay weheliso xaaskiisa u jihaystay dhanka masjid ku yaal magaalada buwaaki oo ah halka uu muddo shan iyo toban sano ah ka waday kirishtaamaynta baadarigana ka ahaa mid ka mid ah kiniisadaha nasaarada ee magaaladaasi waxa uu tilmaamay in markii uu gaaray masjidka uu u sheegay muslimiintii ku sugnayd halkaasi inay doonayaan inay soo galaan islaamka hase ahaatee dadkaasi waxaa qayb ka ahaa dad isaga garanayay islamarkaana ogaa inuu yahay baadari faafiya kirishtaanka qaarkood ee sikadiisa uga horgeeyey hadal ay ku caddaynayaan inaysan rumaysan karin warkiisa iyagoo isla dhexmarayay isla wakhtigaasi in wax kama jiraan uu yahay waxa uu sheegayo islamarkaana uu u yimid in iyaga uu basaaso waxa uu ibraahim sheegayaa in masjidka ay tageen sideedda subaxnimo ayna ku sugnaayeen ilaa kooda duhurnimo wuxuuna intaa ku daray in xitaa ay joogeen ilaa galabnimadii maalinkaas islamarkaana uusan jirin qof u yimid si uu markaasi uu si dhab ah ugala hadlo arrimaha ku saabsan soo islaamidiisa marka laga reebo imaamka masjidka oo salaamay waxna ka weydiiyey qadiyadda u yimid masjidka wuxuu imaamkii u sheegay ibraahim in waxa uu sheegay uu yahay arrin aad u wanaagsan kuna wargeliyey in ilaa casirka uu halkaas sii joogo afartii galabnimo ayuu imaamkii dib ugu soo laabtay masjidka isagoo ay la socdaan laba xubnood oo kale iyo haweenay waxaana uu sheegay in sugitaankiisaas uu ahaa tijaabo iyo imtixaan ay ku qiimeynayeen adkeysigiisa waxaana uu sheegay inuu ku guulaystay qiimeyntooda kadibna waxaa la baray weyseqaadka iyo meerashada xaaskiisana waxaa hore u kaxaysay haweenaydii la socotay imaamka si iyadana loo baro arrimaha khuseeya weyseqaadka iyo asaasiyaadka muhiimka marka la soo gelayo islaamka kadibna waxaa loo qabtay labaduba towxiidka david waxa uu leeyahay markii aan soo diyaargaroynay waxaan dib ugu soo noqonay masjidka waxaana ku dhawaaqnay shahaadateynka imaamka ayaana ii bixiyey magaca ibraahim waxaanay ahayd horaantii bishii diseembar ee sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii taasoo ah taariikh aanan hilmaami doonin markii uu islaamay wuxuu ibraahim codsaday in loo raadiyo goob maktabad ah oo wax ku barto kuna sugnaado muddo laba isbuuc ah islamarkaana uu kiraysanayo wuxuuse imaamku u sheegay in dushiisa aysan ahayn kiro iyo wax la mid ah wuxuuna u ishaaray qol uu wakhti badan ku qaadan karo uuna deganaanayo markii uu maqlay hadalka imaamka kadib waxa uu dalbaday ibraahim in loo soo iibiyo qaar ka mid ah kutubta islaamiga si halkaas ay uga bartaan tacaaliimta diiniga ah ee islaamka kadib markii loo soo iibiyey kutubta waxay isaga iyo xaaskiisa ay halkaas ku qaateen muddo laba toddobaad ah kiniisaduse ma ogeyn arrinkaasi keliyana waxay xogta ku hayeen in ay safreen isagii qoyskiisa yacni xaaskiisa ku-xogeenkiisana uu shaqada kiniisadda sii waday muddada kooban ee waxbarashada wuxuu juhdigiisii ugu badnaa uu geliyey barashada iyo xifdinta suuratulfaatixa iyo qaar kale oo ka mid a suuradaha qur-aanka wuxuu sidoo kale bartay axkaamta daruuriga ah ee muhiimka ay ahayd inuu barto gaar ahaan kuwa la xidhiira salaada axkaamteeda waxaabaha laga yidhi oo uu si itqaan ah u bartay kadib labadaasi isbuuc waxa uu ibraahim imaamka u sheegay in uu dib ugu noqonayo gurigiisa dhacdooyinkaas waxay ahayn kuwo si dardar leh ku socda waxaana imaamka isagoo aan jeclaysan uu ogolaaday bixitaanka ibraahim kuuna waxaana uu kuuna sheegay in arrinku yahay mid aan sahlanayn balse haddii uu culays dareemo uu usoo noqon doono dhankiisa hase ahaatee markii uu ku laabtay kiniisadda waxay arrimihii isaga hore ula toosnaa ay ku noqdeen markan kuwa layaab iyo amakaag leh isagoo qariibsanayay muuqaalada dadkii kirishtaanka ee kiniisadda dhoobnaa kuwaasoo ay muddo shan iyo toban sano ah ka wada shaqaynayeen halkaasi ibraahim kuuna uu ka sheekaynaya tallaabooyinkii uu qaaday markii uu ku soo noqday kiniisadda waxa uu yidhi sida tan waan soo baxay waxaana guriga ku laabtay anigoo oo ay iila socoto xaaskayga waxaan deganayn guriga imaamka ilaa maalintii axadda axadda markii la gaaray ayayna walaalaheenna na sagootiiyeen ducadana nagu kabeen ilaa maalinkaas axadda ayaan galnay kiniisadda waxaan fadhiistay halkii aan fadhiisan jiray sidaba ay caadadu ahayd waxaan u sheegay ku-xigeenkayga in uu isagu jeediye wacdigii oo uu howsha sii wado intii uu qudbeynayey dadkuna ay iska wateen howlahooda oo ay wax walba samaynayeen waxaan anigu ahaa qof si qoto dheer u eegaya wacdiga waxay dadkaas oo idil ila ahaayeen dad waalan oo miyarka beelay islamarkaana aanan garanayn waxa ay samaynayaan waxaana isleeyahay xaqiiqatan kuwani ma ahan dad berri toosnaan loo diiwaangelinayo islamarkaana jannada la geyn doono oo waa dad lumay wax weliba maskaxdeeda ayaan ku xisaabiyey kadib markii uu dhammaaday kulankii waxaan u baxay gurigayga waxaana qoray iscasilaad aan u diray maamulka markii aan diray warqaddii ayay isoo waceen iyagoo ii sheegaya inay heleen dalabkayga laakiin waxaa jiray shaqaalaha qaar ka mid ah oo kiniisadda ku sugnaa oo abaabulay kulan si ay uga doodaan warqaddan waxaan sii joogay kiniisadda gurigii ay isiiyeen ayaana sii deganaa laakiin wax wacdi ah dambe ma qaban oo kiniisadda kama jeedin kadib waxay ii soo direen xogeeyihii si uu u hubiyo dhabnimada ah inaan doonayo inaan sameeyo sidan oo aan iscasilo waxaana ugu jawaabay haa waan hubaa middan haddii aad adigu ahaan lahayd aniga adiguna waad samayn lahayd sida aan sameeyey waa xigmad alle iyo waaya aragnimo isoo martay sidaa darteed ma noqon kara mid iska indhatiraya waxa uu arkaya ayaan ku iray xogeeyihii kadibna waa uu iiga tegey muddo yar kadib waxaa la iclaamiyey shir weyn oo ka dhacay gudaha kiniisadda waxaana laigu casuumay in halkaas aan si rasmi ah uga dhawaaqay iscasilideeda waa anigoo hor istaagaya dhammaan dadka si rasmi ah ayaana u gudbiyey iscasilideedii dadka oo idilna way ka wada dhargeen mowqifkayga ninkan oo in muddahaba ku howlanaa faafinta kirishtaanka iyo ka shaqaynta kiniisadda tajaarub badanna soo maray waxa uu ugu dambeyn soo haleelay waddo ka duwan taas oo allah subxaanahu watacaala uu ku waafajiyey in uu ku soo dhaco tubta hidaayada iyo towfiiqada sidaan u rajaynayno wuxuu intii uu ku sugnaa kiniisadda bilaabay inuu iclaamiyo islaamkiisa wuxuuna la kulmay madaxda imaamulkii kiniisadda si uu ugu dhawaaqo go'aankiisa kulankaasina waxa uu ahaa mid ibraahim uga duwanaa kulamadii ka horeeyey waxaana ay saaxiibadiisii isku dayeen inay saameeyaan go'aankiisa iyo sidoo kale shakhsiyaddiisa waxaa lagu dahfuray kulankan warqad uu qoray mid ka mid a saaxiibadii ay wada shaqaynta kala dhexaysay kuuna waxaanay fariimahooda iyo hadaladooda ay ku muujinayeen in ibraahim uu wajahay niyadjab ama uu ku khasbanaaday go-aankiisa si ay u bedelaan ra'yigiisa hase ahaatee ibraahim wuxuu u hadlay si kalsooni ku jirto waxaana uu sheegay in go-aankiisu yahay mid ka yimid xagga qalbigiisa ayna tahay arrin allah subxaanahu watacaala xaggiisa uga timid haddii ay ku raacayaan mooyaane si kale aanay dhici karin in isbeddel uu ku dhaco wuxuu sheegay in isagu uu doortay inuu noqdo baadiri markii hore sidaas darteedna uu hadda doonayay inuu noqdo qof muslim ah oo xor u ah diintiisa wuxuu intaas sii raaciyey in laga yaabo in tajribadii u dambeysay ee ahayd xikmad uu alle u qorsheeyey in uu islaamo keliya ibraahim inuu soo islaamay uma arkin isbeddel xagga diinta ah ee wuxuu dareensanaa in qaadashada islaamka ay ahayd wado cusub oo allah uu u jeexay ayna ka dhigneed fursad uu ku fahmay wax weliba kuna kala saari karo xaqa iyo baadilka sidaa darteed wuxuu si cad ugu dhawaaqay in laga bilaabo maalinkaasi uu ka tegayo kiniisadda oo aan lagu xisaabin doonin shaqada halkaasi maadaama uu doortay diinta islaamka go-aankiisii ayuu xogsaday waxaana uu sheegay inuusan dib ugu noqon doonin qaar ka mid a saaxiibadiisii hore ayaa muujiyey murugo sidoo kalena ka ilmiyey firaaqa uu kaga tegayo noloshooda maadaama uu muddo dheer kusoo qaatay dhexjoogooda qaybta kale ee ah midda u dambeysa sheekadan ayaa inoo balan ah inta ka horreysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها